habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatan kuna waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey iyo falanqayn ku saabsan joojintii shaqada hay-adda u s aid ee maraykanka hay-adaha ay taakurada tooska ah soo dhex marinayeen hay-adan u s aid oo ay ka mid ahaayeen d t global oo i think in maraykan laga leeyahay d a i mercy corp care international and so on iyo w f b fow as i said iyo w h o dhammaantood waxa ay suubiyana waxay tahay inay hakad geliyeen activity-ga ay hayeen
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka
Ми скорочуємо частину людей. Ми маємо трошки зменшити масштаб.
waan dhimaynaa shaqaalaha waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna maxaa yeelay barnaamijyo badan oona taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey logvenanko waxa uu sheegay in saamaynta hakinta gargaarku ay si weyn u saamayso warbaahinta madaxa bannaan
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada puntland oo bilaabay wejigii labaad ee dagaalka ay kula jireen maleeshiyada daacish ee buuraha golis wararkii afrika iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imanaya israa'iil ayaa sheegaya in nin falastiini ah oo hubaysan uu rasaas ku furay xero ciidan oo israa'iil ay leedahay oo ku taala deegaanka tayaasiir ee bariga magaalada janiin ee daanta galbeed weerarkan ayaa sababay dhimashada laba askari oo israa'iiliyiin ah iyo dhaawaca sideed kale ciidanka israa'iil ayaa sheegay inay toogteen ninkii weerarka fuliyey kadib israsaasayn dhex martay labada dhinac warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ninka hubaysani uu awooday in uu gudaha u galo xerada ciidan taas oo ku dhow bar kontarool oo ay askartu joogeen sida wararku tibaaxayaan weerarka kadib waxaa dhacay dagaal toos ah oo sababay dhimashada qofka weerarka geystay dhinac kale ururka jihaad al islaami ayaa ammaanay weerarkan iyagoo ku tilmaamay mid geesinimo leh waxaanay ku adkaysteen in mucaaradadu sii socon doonto ilaa la xoreeyo dhulka la haysto sida ay hadalka u dhigeen ciidamada israa'iil ayaa xiray bar kontarool oo ku taala degmadaasi tayaasiir iyagoo xoojiyey sugnaanta amniga ee aagaasi halka diyaarado sahan ahna ay dul heehaabayaan gobolka sida ay baahisay warbaahinta israa'iil baaritaanada ciidanka israa'iil waxay muujinayaan in qofka weerarka geystay uu hayay xog sirdoon oo sax ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa askarta israa'iil iyo goobaha ay ku sugnaayeen sida laga soo xigtay wargeyska yadhood axranood qofka weerarka fuliyey ayaa xili habeen ah lug ku galay xerada waxaana uu ku dhuumanayay halkaasi waxaana si lama filaana uu rasaas u furay subaxnimadii hore taasoo keentay iska hor imaad muddo daqiiqada socday warbaahinta ciidanka israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka ka dhacay gudaha xerada uu dhex maray ninka weerarka geystay iyo koob iyo toban askari oo israa'iiliyiin ah islamarkaana uu ku guulaystay inuu gaaro dhismaha ilaalada ka hor intii aan la toogan dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dheeraad ah kusoo rogi doonto alaabta maraykanka laga dhoofiyo taas oo jawaab u ah canshuuraha cusub ee uu maraykanku saaray badeecadaha laga keeno shiinaha tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah canshuur dhan boqolkiiba shan iyo toban oo lagu soo rogi doono dhuufinta dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee ka taga maraykanka canshuur dhan boqolkiiba toban oo saamayn doonta shidaalka cayriin mashiinada beeraleyda baabuurta xamuulka yar iyo gawaarida waaweyn ee motoorada culus shiinaha ayaa qaaday tallaabadan waxyar uun kadib markii uu dhaqan galay amaba ay dhaqan gashay cashuur cusub oo uu madaxweyne donald trump saaray alaabta shiinaha laga soo rogayo laga keenayo taas oo ah boqolkiiba toban dhinac kale maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu muddo soddon maalmood dib u dhigi doono canshuurihii la qorsheeyey in lagu soo rogo alaabta laga keeno canada go-aankan ayaa yimid waxyaruun kadib markii madaxweynaha maraykanka uu sidoo kale hakiyey canshuurihii la filayay in lagu soo rogo badeecadaha ka imanaya dalkaasi mexico ra-iisul wasaaraha canada justin trudo ayaa sheegay in canshuuraha uu donald trump ku soo rogayo badeecadaha canada oo gaaraya boqolkiiba shan iyo labaatan la hakiyey muddo soddon maalmood ah si labada dhinac ay wadahadal iyo wadaxaajood uga yeeshaan arrintan xisbiga dimuqraadiga dalkan maraykanka ayaa mudaharaad ka dhigay xarunta hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka ee u s aid oo ku taala magaaladani washington kadib markii xukuumadda madaxweyne donald trump ay u xidhay albaabada xaruntaasi go-aankan ayaa yimid kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio uu ku dhawaaqay in hay-adda u s aid la hoosgeyn doono wasaaraddiisa isagoo sheegay inuu la wareegay gebi ahaanba maamulka hay-adda islamarkaana uu joojin doono mucaaradkeeda ku aadan siyaasadda trump waxaa sidoo kale la hakiyey akoonkii rasmiga ahaa ee hay-adda u s aid ay ku lahayd barta x ee hore loo oran jiray twitter halka mareegtii internetkuna ay shaqadiiba joojisay taas oo sare u qaaday shakiga laga qabo amaba la xidhiidha mustaqbalka hay-adda milkiilaha barta x elon mask ayaa isaguna bartiisa ku qoray in uu rajaynayo amaba uu ku damacsan yahay in uu xidho hay-adda u s aid tallaabadan ayaa caro ka dhex dhalisay siyaasiyiinta dimuqraadiga kuwaasoo ku eedeeyey in trump iyo mask ay si sharci darro ah u maamulayaan dowladda iyagoo iska indhatiraya awoodda koongareska intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee u s aid oo maamusho tobanaan bilyan oo dollar oo ah barnaamijyada gargaarka dibadda ee uu bixiyo maraykanka ayaa la xidhay isniintii shalay shaqaalaha hay-adda ayaa xafiisyadooda iyo kombiyuutaradoodii laga xidhay dhowr sarkaal oo sarena waxa oo ka tirsan hay-adda ayaa sidoo kale la siiyey fasax iyadoo oo maamulka trump uu qaaday tallaabooyin uu shaqada hay-adda hoos ugu dhigayo islamarkaana ugu hoosgeynayo wasaaradda arrimaha dibadda falastiin axmed iibaan ayaa wararkii u dambeeyey ee arrintan la xidhiidha waxa ay ka wareysatay waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan waa mahadsan tahay falastiin hay-addan waa hay-ad si madax bannaan loo asaasay kii xilligii madaxweynihii hore ee maraykanka john f kennedy uu ka codsaday xilligaasoo dagaalkii qawoobaa uu socday oo kongareeska ka codsaday in loo baahan yahay hay-ad ka madax bannaan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo dabcan ay kula loolangaree adduunyada ay saameyn ku yeeshaan si suufiyeedkii berigaas ay maraykanku kula dagaalami jireen saameyntiisa ay u yareeyaan gobolada qaar ilaa xilligaasi ayay shaqaynaysay oo dabcan aad u sanado aad u fara badana ayna hay-addan ka shaqaynaysay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dunida inteeda kale waxaa lagu qiyaasaa lacag afartan bilyan oo dollara in gargaarkaasi uu gaarayo gobolada ugu baahida badan oo sida ba-an ay u saameynayeenna oo daawooyinka sida h i v-ga lala dagaalamayo cudurada soo dilaaca musiibooyinka dabiiciga gobolka saxaraha afrikada saxaraha ka hooseysoo kale oo lix bilyan wax ka badan ay sanadkii horeo kale ay ku siiyeen marka buuqani wuxuu soo bilaabda ama sheekadan waxay soo bilaabatay markii elon mosk oo ah maalqabeenka ugu taajirsan adduunka oo madaxweyne trumpna uu u xilsaaray inuu dib u habeyn ku sameeyo hay-adaha federaalka ah uu asbuuci axaddii uu soo qoray qoraal uu leeyahay hay-addani waa hay-ad dembi gacmaha kula jirta waana in meesha laga tirtiraa markaasi kadib ayaa waxaa dhacday xubno ka socday guddigiisa oo loo yaqaano doge inay tageen isla xafiiska hay-addaasi shaqaalihiina lagu amray inaysan shaqada soo gelin maalintii shalay qaarkood xataa la sheegay in kombiyuutaradoodii aysanba access u lahayn iyo imailladoodiiway soo farageliyeen siiba xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa soo farageliyey oo tegey xafiiska weyn xiran oo aan la tegin hay-addaasi halkaas ayay shir jaraa'id ku qabteen dhowr senatar oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda oo xisbiga dimuqraadigana ah ayaa tallaabadan cambaareeyey dadka goobtaasi ka hadla waxaa ka mid ah ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo ka tirsan koongareeska maraykanka oo sheegtay in iyadoo qaxooti ah oo caruur ah oo kenya joogta in hay-addan gargaarkeeda ay halkaasoo ku heli jirtay ayna ka faa'iidi jirtay gargaarka hay-addani ay bixiso iyadoo sheegtay in sidoo kale dadka gargaarka la siiyo ay u darayso fariin ah deeqsinimada dadka maraykanka iyo dadka maraykanku lacagtii laga qaaday in dadkaasi masaakiinta ee dunida kala baahsan loo geeyo laakiin isla maalqabeenkan elon mosk oo dabcan xafiiskiisa oo mas-uul ka yahay arrintan ayaa twitterkiisa ilhaan cumar kusoo weeraray marka sidoo kale waxaa ka hadlay senator jamhuuri ah oo tom tellis la yidhaahdo oo gobolka north carolina kasoo jeeda oo sheegay in la xiro hay-addani inay tahay qalad weyn laakiin arrintan waxaa ka hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio oo sheegay warqad uu diray kongareeska uu ku sheegay in dib u habeyn ay ku samayn doonaan islamarkaasina xafiisyada muhiimka ay u arkaan ee hay-addan ay hoosgeyn doonaan wasaaradda arrimaha dibadda
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo u waramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kalena dib u habaynta hay-adda u s l ayaa dalalka ay saameyn doonto waxaa ka mid ah soomaaliya oo ay hay-addu deeqo gaarsiin jirtay gaar ahaan mashaariicda horumarinta falastiin axmed iimaan ayaa haddaba maxamed daahir faarax oo ah khabiir madax bannaan oo la shaqeeya hay-adaha gargaarka ee soomaaliya arrintan ka wareysatay waxayna ugu horreyn weydiisay taageerada dhaqaale ee ay u s aid siiso soomaaliya waa mahadsantaha falastiin haddaan ku hormaro taageerada dhaqaale ee u s aid soomaaliya siiso inta hadda aan ognahay oo hakarkan la geliyey waa ku dhowaad in ka badan laba boqoloo milyan oo ay mariyaan hay-ado maxalli ah oo internationala iyo un agencieska oo w f b iyo fao iyo ay ka mid yihiin iyo w h o
marka haddii u s aid la hakiyey oo muddo sagaashan maalmooda sida la sheegay haka uu ku jiri doono dueegis iyo duuhabeynba lagu samayn doono maxay hay-adahani hadda samaynayaan ay kaalmeyn jirto u s aid
runtii waxay samaynayaan waa iska caddahay waana ku qasban yihiin alreadyna waa aragnay inside soomaaliya hay-adaha ay taakurada tooska ah soo dhex marinayeen hay-adan u s aid oo ay ka mid ahaayeen dt global oo i think in maraykan laga leeyahay d a i mercy corp care international and so on iyo w f b fao as i said iyo w h o dhammaantood waxa ay suubiyana waxay tahay inay hakad geliyeen activity-ga ay hayeen iyo mucaawanadii ama deeqihii ay dadka gaarsiinayeen iyo taasoo ay weelisay xitaa shaqaalihii u shaqaynaya hay-adahaas oo specifically projectyadan ku lug lahaa oo executionkooda ka shaqaynaya hadday joogaan muqdisho iyo hadday joogaan gobolada iyo maamul goboleedyada dowlad goboleeda soomaaliya o dhan in la fasaxay oo la yidhi bal ilaa amar dambe aan dib iskaga imaano marka saameyn noocaasay yeelatay oo lagu qasban yahay runtii maadaama la joojiyey ama hakad la geliyey taageerada u s aid soomaaliya siinaysa marka kaalmooyinkaasi baahi intee leegahay dadka soomaalidu u qabeen ma yihiin barnaamijyo aysan ka maarmi karin oo dadku ay u dhibaatoonayaan
sidaan ognahay oo xaqiiqdana ay tahay soomaaliya weli waxay dependent ku tahay ama ku tiirsan tahay deeqda ay ka hesho internationalka ama u s aid ha ahaato ama any other organizations oo ama wadamada donorka ah oo soomaaliya lacagtasiiya ha noqoto marka maadaama ay weli ku tiirsanaan ay jirto dadka soomaaliyeed oo qiyaasi kartaa inta in la eg oo ay saameyn ku yeelan karto saameynta weliba toban oo aan isleeyahay way xoogaa xaaladday kasii dari kartaa waxay tahay unemployment rate-ka oo soomaaliya high ah oo aada u sarreeyey ay waxay ku yeelan doontaa effect aada u liita sababtoo dad badana ka shaqeeya projectyadan hadday hay-adda u shaqeeyaan iyo haddaysan u shaqeyno si kale un ay ula tacaamulaan marka shaqala-aan oo baahsan oo waxay soo kordhinaysaa biliskii dadka qaar iska bixinaya gurahooda ku dabaranayeen inay hakadgeli doonto oo saameynta noocaas yeeli doonto negativeka ah marka ma jiraan dalal kale oo kuwa deeqaha bixiya oo buuxin kara booska u s aid waxaa lagu qiyaasaa u s aid ama maraykanka inay yihiin biggest donorka soomaaliya wax siiya deeqbixiyaha ugu weyn oo soomaaliya deeqda siiya ayaga iyo badanaa waxaa ku tartama oo aan isleeyahay mar kasta way isku barbardhacaan ama isku dhow yihiin european unionka oo soomaaliya waa midooda yurub oo soomaaliya ayagana taageera marka waxaan isleeyahay sbacekii ay banneeyeen ama meeshii ay banneeyeen waa adag tahay in la buuxiyo oo la helo donorkana ama deeqbixiyo kale oo inta soo intervention soo subiyo soo dhexgala qaybta lixaad ka laheeda u s aid soomaaliya deeqaheeda ka qaadan jireen buuxin kara waxaan isleeyahay inaysan suuragal ahayn hadday noqotana waxay noqonaysaa waxa un saameynteeda ay aada u yaraan doonto
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed daahir faarax oo ah khabiir madax bannaan oo la shaqeeya hay-adaha gargaarka ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayuu u warramayay halkaad dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa bilaabay wejigii labaad ee howlgallo ay ka wadeen buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari dagaalo ayaa laga soo waramayaa in ay dhaceen shalay xalay ilaa iyo maantana ay socdeen wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay afhayeenka ciidamada puntland maxamuud maxamed axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey in saaka waa berigii ciidamada puntland ay bilaabeen wejigii labaad ee howlgalka lagula dirirayo ururka daacish afhayeenka ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday ciidda dheer dhariin haraaryo iyo qurac ilaa iyo iminkana uu weli socdo waxaa adag in isgaarsiintu ay shaqayso goobaha uu dagaalku ka socdo hase yeeshee waxaa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay ka jiraan goobaha lagu dagaalamayo sidoo kale bilowgii dagaalka ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray taliya ilig oo ka mid ah saraakiisha ciidanka puntland hogaaminaysay waxaana lagu soo waramayaa in dhaawiciisu uu fudud yahay loona soo qaaday dhinaca boosaaso sidoo kale waxaa jira gaadiid ay miino la kacday oo ay saaraayeen ciidamada puntland kuwaas oo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ciidamada puntland dadka deegaanka ayaa horey uga soo qaxay goobahan uu dagaalku ka socdo waxaana adag in la helo xogta dagaalka waxaa afhayeenku sheegay in dagaalkan ay guulo ka soo hoyeen ciidamada puntland islamarkaasna ciidankoodu uu usii durkayo dhinaca sare ee togod jeceel faadime yaasiin jaamac v o a
halka dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a shirka koobiyo soddonaad ee macdanta ee afrika ee indaba ayaa ka socda magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxaana kasoo qayb galay in ka badan boqol iyo shan iyo toban wadan doodaha shirkadaha shirkan badankood waxaa hormuud ka ah qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump iyo saameynta ay canshuuraha maraykanka iyo xanibaadda gargaarka shisheeye ay ku yeelan karaan warshadaha macdanta ee africa vik stark ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan mowduuca sanadkan ee shirka macdanta afrika ee indaba waxa uu daaran yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka macdanta afrika ee mustaqbalka ka qaybgalayaasha qaar ayaa ka walacsan in lacagaha canshuuraha ah ee uu soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump gaar ahaan canshuurta boqolkiiba tobanka ah ee uu ku saaray badeecadaha shiinaha ay saameyn ku yeelan karaan macdanta afrika waa kan denis denia oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee africa simbank kaasoo ku lug leh maalgelinta mashruucyada ballaarinta ganacsiga ee afrika shiinuhu wuxuu ka helaa macdan badan afrika shirkadihiisa ayaa soo saarista ka shaqeeya kadibna suuqyadiisa ayaa loo dhoofiyaa marka canshuur la saaro badeecadaha shiinaha waxay saameyn xun ku yeelan kartaa macdanta afrika gaar ahaan qiimaha laakiin waxaan sugaynaa inaan aragno waxa saamayntu ay noqon doonto wakhtigan xaadirka ah waan qiyaasi karnaa laakiin xaqiiqdii ma hayno caddaynta go-aanka madaxweyne donald trump ee ah in la hakiyo gargaarka dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale ahaa mowduuc laga dooday shirkan macdanta ee afrika wasiirka macdanta iyo shidaalka ee koonfur afrika gawiid mantashi ayaa khudbadiisii u sheegay in afrika ay joojiso soo saarista iyo dhoofinta macdanta haddii dhaqaalihii lagu taageerayay lagala laabto laakiin denia ayaa qaba aragtitaas ka soo horjeeda waxaan u malaynayaa buu yidhi in maamulka kasta uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo sida loo maaraynayo hantida qaranka marka maamulka trump wuxuu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo halka loo isticmaalayo kheyraadka maraykanka mana ku qasbi karno maraykanka inuu sii wado maalgelinta howlaha qaarkood marka waxay ku xiran tahay dadka maraykanka inay go'aan ka gaaraan falanqeeyaha macdanta ee rugcadaaga ah peter major ayaa sheegay in si ka duwan shiinaha maraykanku uu si taxadar leh uga fiirsaday maalgashigiisa afrika sababo dhowra awgood oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta qaaradda afrika tusaale ahaan colaadda hadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo qani ku ah macdanta halkaasoo ay fallaagada m iyo dowladda kongo ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka macdanta laga soo saaro bir moger waxa uu ku booriyey maraykanka inuu sii wado mashruuca lobito corridor oo ah mashruuc tareen oo laga soo raro macdanta kongo iyo zambiya ilaa laga geeyo lobito dekada ku taala dalka angola ee xeebta badda atlantiga mashruuca waxaa taageeray maamulkii hore ee joe biden waxaan u malaynayaa inuu maraykanka hawshan mar hore galay mana aha inay hadda joojiyaan waa inay cagta dhigaan biyaha ay hadda suulasha kula jiraan waa inay sare u qaadaan qiimaha iyo faa'iidada mashruucaasi oo ay tusaan afrika sida ay u jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay u caawiyaan si macquula oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada oo dhan afrika ayaa la aaminsan yahay inay haysato soddon boqolkiiba macdanta adduunka laga soo saaro qaar ka mid ah waa macdinta soo jireenka ah sida dahabka iyo dheemanta qaar kale oo loo isticmaalayo alaabada sida batariyada iyo baabuurta korontada ku shaqaysa oo loo arko inay muhiim u yihiin gudubka ilaha tamarta nadiifta ah wufuudda ku sugan shirka indaba oo soconaya ilaa iyo lixda bishan february ayaa matalaya shirkadaha macdanta afrika maalgashadayaasha iyo dowladaha waxaa jira wafdi ka socda maraykanka laakiin dhammaan su-aalaha warbaahinta ayaa ku wajahan washington aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo rubxintaasi inoo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a wararka ka imanaya dalka suudaan ayaa sheegaya warar naxdin badan xadka jaad iyo suudaan gaar ahaan dhinaca gobolka daarfuur v o a waxay kula kulantay qaxooti la wadaagay sheekooyin murugo leh oo ku saabsan xasuuq ka dhacay suudaan sida uu maraykanku ku sheegay warbixin rasmi ah waxaa lagu eedeeyey ciidamada gaarka ah ee r s fta iyo maleeshiyaadka la shaqeeya in ay ka dambeeyeen falalkan foosha xun iyadoo qaxootigu codsanayo in tallaabo deg deg ah la qaado maraykanku waxa uu cunaqabatayn saaray hogaamiyaasha r s f iyo kooxaha la shaqaysta wariyaha v o eda henry wilkins ayaa warbixintan ka soo diray xerada qaxootiga ee adre ee dalka jad nuur allatiif waxa ay ka mid tahay boqolaalka kun ee qaxootiga ah ee ka soo cararay gobolka daarfuur ee dalka suudaan si ay uga badbaadaan rabshadaha qowmiyadeed ee socday labadii sano ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale tahay dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasustay waxa ay nolol maalmeedkeeda ku qaadataa xeryaha qaxootiga ee ku yaala xadka jaad iyo gobolka daarfuur iyada oo siisa caawimaad dhinaca caafimaadka maskaxda ah dadka dhibanayaasha ah murugada maskaxda saamaysa aad bay u xoog badan tahay dad badan ayaa waayay ehelkoodii geeridu waxay noqotay wax caadi ah qoysas badan labadoodii waalidba waa ay waayeen marka ay sidaasi dhacdo ilmaha yar ayaa noqda mas-uulka qoyska allatiif waxay sheegtay inay la shaqayso oo ay daaweyso gabar yar oo afar iyo toban jir ah oo waalidkeedii iyo walaalaheed oo dhan la dilay v o a waxa ay muddo toddobaad ka badan ku qaadatay xerada qaxootiga ee adre iyada oo wareysanaysa dhibanayaasha qof walba oo halkan ku nool waxaa soo martay sheeko xanuun badan oo ku saabsan ehelkiisa ama asxaabtiisa iyo deriskiisa kuwaasi oo la laayay maraykanku waxa uu dhacdooyinkani ku tilmaamay xasuuq dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ay weli ka socdaan halkaasi magaca haweenaydan dhibanaha ah waa la beddelay islamarkaana waxaa la qariyey aqoonsigeeda si aan dib loogu beegsan haddii ay ku laabato gobolka daarfoor hooyaday iyo walaalkay way dileen gurigayga dhexdiisa ayayna ku dileen dad badan ayay dileen waxay sheegtay in intaasi kadib ay iyada lafteeda kufsadeen maleeshiyada la shaqaysa ciidamada r s f maxamed idriis aadam oo ah farshaxan kana ah magaalada caanka ah magaalada aljineena waxa uu sheegay in uu ku jiray liiska dadka ay r s f doonayaan in ay dilaan wuxuu ka cararay magaalada balse waxa uu ka tegey wax walba oo uu lahaa oo ay ku jirto shaqadii uu noloshiisa oo dhan ka shaqaynayay dunida oo dhan waxa ay cambaaraysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah waxaana jira heshiisyo caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda bini'aadanka dadkii dembiyada ka geystay daarfuur waa in maxkamad la hor keeno maraykanku waxa uu cunaqabatayn saaray hogaamiyaha r s f maxamed xamdaan deglo xamiti iyo saraakiil sare oo kale oo ka tirsan kooxdiisa dhinaca kale dhibaatadii soo martay qaxootiga welima dhammaan waxayna xaaladdu sii xumaataa habeenkii sida ay sheegtay allatiif maalintii wax dhib ama muuqdaan laakiin habeenkii waxaa la maqlayaa qaylo badan oo ka soo yeedhaysa jidadka waxaa jira cabsi badan waana wax laga naxo inkasta oo daarfoor ay ka soo carareen islamarkaana ay yimaadeen xerada qaxootiga adre ee dalka jaad haddana weli waxa ay dadkaasi la nool yihiin murugadii iyo naxdintii xasuuqii dhacay halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
naxariisi waa beeni ma anigaa qof booskaaga heli karaya ibu cusha maganagaan u boqoyoobin kulankiyo ilkhayrtaada hatani dhibidaantaada umaxiisi waa beeni ma anigaa qof booskaaga Eli karaya ibu cusha Maganagan ufuqriyobin Ulankiyo ilkhayrtada Waxa igu banaanatay Halkii akhad ku beganayday Sidaan eegabal muuqayga U badalay miswaagayno kale araga fusilkaago siduu iga dhigay wayla waxa igu banaanaatay halkii aqaad ku beganayday sidaan eegabal muuqayga u badelay misaagayno kale araga fusilkaago siduu iga dhigay wayla siduu iga dhiibayla manaanteeno kaaga culus qalbiga buure inta joogtay baa shayda nowlashii bilaamaysay haka dhigin barkuma taale biladihii la soo laabo barya kala manaanteeno kaaga culus qalbiga buure inta joogtay baa shayda nowlashii bilaamaysay haka dhigin barkuma taale biladihii la soo laabo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka dood dhigaabneyd iyo warbixinno kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo kooban wararka ka imanaya israa'iil ayaa sheegaya in nin falastiini ah oo hubaysan uu rasaas ku furay xero ciidan oo israa'iil ay leedahay oo ku taalla deegaanka tiyaasiir ee bariga magaalada jiniin ee daanta galbeed weerarkan ayaa sababay dhimashada laba askari oo israa'iili ah iyo dhaawaca sideed kale ciidanka israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen ninkii weerarka fuliyey kadib israsaaseyn dhex martay labada dhinac warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ninka hubaysan uu awooday in uu gudaha u galo xerada ciidan taas oo ku dhow bar kontarool oo ay askartu joogeen sida wararku ay tibaaxeen weerarka kadib waxaa dhacay dagaal toos ah oo sababay dhimashada qofkii weerarka qaaday dhinaca kale ururka al-jihaad al islaami ayaa ammaanay weerarkan iyagoo ku tilmaamay mid geesinimo leh waxayna ku adkaysteen in mucaaradadu ay sii socon doonto ilaa la xoreeyo dhulka la haysto ciidamada israa'iil ayaa xidhay bar kontarool ee magaalada teesiir iyagoo xoojiyey sugnaanta amniga aaggaasi halka diyaarado kuwa sahanka ah ay dul hehaabayeen gobolka sida ay bahaysay warbaahinta israa'iil baaritaanada ciidanka israa'iil waxay muujinayaan in qofka weerarka fuliyey uu hayay xog sirdoon oo sax ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa askarta iyo goobta ay ku sugnaayeen sidaa laga soo xigtay wargeyska yadcuud axranood qofka weerarka fuliyey ayaa xili habeen ah lug ku galay gudaha xerada waxaana dhuumasho ku joogay isagoo si lama filaana u furay rasaas subaxnimadii hore taasoo keentay iska horimaad muddo daqiiqado koobana socday warbaahinta ciidanka israa'iil ayaa sheegtay in dagaalka uu ka dhacay gudaha xerada kaasoo dhex maray ninkii weerarka geystay iyo koob iyo toban askari oo ciidanka israa'iil ah islamarkaana uu ku guulaystay inuu gaadho dhismaha ilaalada ka hor intii aan la toogan dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay canshuur dheeraad ah kusoo rogi doonto alaabta maraykanka laga dhoofiyo taasoo jawaab u ah canshuuraha cusub ee uu maraykanku saaray badeecadaha ka imanaya shiinaha tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah canshuur boqolkiiba shan iyo toban ah oo lagu soo rogi doono dhoofinta dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee ka yimaada maraykanka canshuur boqolkiiba toban ah oo saameyn doonta shidaalka cayriin mashiinada beeraleyda baabuurta xamuulka ee yaryar iyo gawaadhida waaweyn ee matoorada culus leh shiinaha ayaa qaaday tallaabadan waxyeelun kadib markii ay dhaqangal noqotay canshuur cusub oo uu madaxweyne donald trump uu saaray alaabta shiinaha taasoo gaadhaysa boqolkiiba toban dhinaca kale maraykanka ayaa ku dhawaaqay in muddo soddon maalmood ah dib loo dhigi doono canshuurihii la qorsheeyey ee lagu soo rogi lahaa alaabta laga keeno kanada go-aankan ayaa yimid wax yarun kadib markii madaxweynaha maraykanka uu sidoo kale hakiyey canshuurihii la filayey in lagu soo rogo badeecadaha ka imanaya mexico ra-iisul wasaaraha kanada ayaa sheegay in canshuuraha uu donald trump ku soo rogayo badeecadaha kanada oo gaadhaysa canshuurtu boqolkiiba shan iyo labaatan in la hakiyey muddo soddon maalmood ah si labada dal ay uga wada xaajoodaan xisbiga dimuqraadiga dalkan maraykanka ayaa mudaharaad ka dhigay xarunta hay-adda horumarinta caalamiga u qaabilsan maraykanka ee u s aid taasoo ku taalla magaaladani washington kadib markii xukuumadda madaxweyne donald trump ay xidhay albaabada xaruntaasi go-aankan ayaa yimid kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio uu ku dhawaaqay in hay-adda u s aid lagu dari doono wasaaradiisa isagoo sheegay inuu la wareegay maamulka hay-adda islamarkaana uu joojin doono mucaaradadeeda ku aadan siyaasadda madaxweyne trump waxaa sidoo kale la hakiyey akoonkii rasmiga ahaa ee ay hay-adda u s aid ay ku lahayd bartii twitterka la ohan jiray ee haddana loo yaqaano x halka website-kii ama mareegtii internetka ay shaqadii joojisay taas oo sare u qaaday shakiga la xidhiidha mustaqbalka hay-adda mulkiilaha hay-adda aan idhahda mulkiilaha bogga warbaahinta x elon musk ayaa isagu ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono hay-addaasi amaba laga takhalusi doono tallaabadan ayaa caro ka dhex dhalisay siyaasiyiinta dimuqraadiga kuwaasoo ku eedeeyey in trump iyo musk ay si sharci darro ah u maamulayaan dowladda iyagoo iska indhatiraya awoodda koongareska intaasna waxaa noogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ka hor imanaysa ama ama idhahda hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ka hor imanaya amarka madaxweyne donald trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xidho xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda maraykanka ee guantanamo bay ee dalka cuuba inkasta oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen guantanamo ayay kooxahan ku doodayaan in waxa trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay madaxa xafiiska aqalka cad ee v o a batsy waskuara ayaa warbixintan inoo diyaarisay cashe ibraahim aadan ayaa inoo faahfaahinaysa guantanamo bay kuuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii sebtembar koob iyo toban kadib iyo xubno ka tirsan daalibaan toddobaadkan saldhigga ciidamada badda ee maraykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyada oo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xidhaan soddon kun oo muhaajiriinah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne donald trump way kordhi kartaa haa waxay ku xidhan tahay xaaladda laakiin waddamada diida in ay dib u celiyaan dembiilayaasha ay noo soo direen waad og tihiin in ay noo soo direen annaga waxay ku soo rideen gawaarida waxaa soo diray dalalkaas kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunnoqabatayn iyo wixii la mida kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga maraykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka xabsi aan xadidnayn waa sharci darro guantanamo ayay yidhaahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana xaqiiqdii waa god madow waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin in ay la xidhiiraan qareennada waxay noqon doonaan kuwo aan xiriir la lahayn qoysaskooda waxay noqon doonaan gebi ahaanba go'doon waxayna u eg tahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeeddadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo dalka maraykanka muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah ayaa sheegay in maraykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen guantanamo bay iyada oo tiro lagu qiyaasay tobannaan kun oo hoos imaanayay maamulkii reagan iyo clinton iyo in ka yar boqol oo hoos imaanayay maamulkii biden ururka ayaa sheegay in waxa trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore ilaa hadda weligeed ma dhicin in maraykanka uu qabto oo uu xidho shakhsiyaad lagu soo qabtay gudaha maraykanka si baaxad leh taasoo qayb ka ah ololaha musaafiriinta ballaaran oo dadka loo diro guantanamo taas horey looma samaynin guantanamo sida uu hadalka u dhigay waa meesha ugu fiican ee muhaajiriinta dembiilayaasha ah ayuu yidhi xogayaha difaaca maraykanka biit higgs horaantii toddobaadkan waxaan u janjeersanaynaa inaan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubinno inaan meel u hayno dembiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka higgs iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyaysnayn ee aan dembi gelin sidoo kale la keeni karo guantanamo ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda waxay toos u geyn karaan guantanamo bay trump ayaa doortay guantanamo sababtoo ah maraykanka waxaa ka sii dhammaanaya xabsiga sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caad caroline levit maalintii jimcaha taasi waa sabab weyn oo uu koongareesku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan si loo hubiyo in d h s waaxda amniga gudaha iyo ice hay-adda immigrathonka iyo kastamka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xidhaan shakhsiyaadkan maamuladii dimuqraadiga ahaa ee obama iyo biden ayaa isku dayey oo ku guul daraystay inay xidhaan xerada lagu hayo argagixisada ee guantanamo oo uu dhisay maamulkii george w bush sannadkii laba kun iyo laba kadib duulaankii maraykanka ee afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisadah ee sebtembar koob iyo toban
aad ayay umahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka go'aanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa in la hakiyo inta badan gargaarka dibadda ayaa keena in hay-adaha ukraine ee bixiya gargaarka bini'aadanimada iyo adeegyada kale ay la kulmaan caqabada waaweyn sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da ana krishnikova oo ka soo warrantay magaalada kiyef xarunta veteran hub waxay siisaa taageero nafsiga iyo mid bulsho askartii horey ugu soo dagaalantay dalka ukraine iyo qoysaskooda xaruntu waxay sheegtay in amarka maamulka trump ee hakinta gargaarka dibaddu uu khasbay inay xidhaan xafiiskoodii magaalada venetsia xafiiskooda ugu weyn ee magaalada kiyef weli wuu shaqeeya arrintaasi oo ay suurtogelisay deeqado hay-ado kale ka yimid ivona costina waa guddoomiyaha xarunta veteran hub waxay sheegtay in hakinta gargaarku ay ahayd lama filaan islamarkaana ay si weyn u saamaysay mashruucooda hakinta maalgelintu waxay noola mid tahay hakinta howlaheenna waxay la micno tahay inaan joojinno mushaharka oo aanay dadku shaqadooda ku soo laaban karin waxyar kadib markii madaxweyne trump uu xafiiska la wareegay maamulkiisu wuxuu amar ku bixiyey haakinta sagaashan maalmood oo ah dib in loogu qiimeeyo dhammaan gargaarka dibadda aqalka cad kama jawaabin codsi ay v o edu u dirtay oo la xidhiiray sababta loo joojiyey gargaarka ukraine bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ku saabsanaa hakinta ayaa lagu yidhi maraykanku mar dambe si indhalaana uma bixin doono lacaga aan wax faa'iidaha ugu jirin shacabka maraykanka hakinta lama filaanka ah waxay argagax ku riday hay-adaha samafalka ee dalka ukraine kadib saddex sano oo dagaala dowladda bulshada rayidka iyo warbaahinta ukraine waxay si weyn ugu tiirsanaayeen gargaarka shisheeye gaar ahaanka maraykanka bohdan logvinenko oo ah aasaasaha mashruuca warbaahinta ee ukrainer ayaa v o a u sheegay in inta badan maalgelintooda ay ka heli jireen barnaamijka gaarka ee maraykanka
My маємо трошки зменшити масштаб.
waan dhimaynaa shaqaalaha waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna maxaa yeelay barnaamijyo badan uuna taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey logvinanko waxa uu sheegay in saamaynta hakinta gargaarku ay si weyn u saamayso warbaahinta madaxa bannaan Вплив величезний, е, і це впередовс, тобто медійна допомога, це крапля в морі.
saamayntu waa mid ballaadhan gargaarka warbaahintu waa dhibic ka mida badda laakiin taageerada dhaqaale waa mid aad muhiim u ah hakintanina waxay sii xoojinaysaa mowqifkii ruushka hay-adda gargaarka ee maraykanka u s i d ayaa sheegtay in tan iyo duulaankii ruushka ee ukraine ay gaadhsiisay in ka badan toddobo dhibic lix bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo iyo mid horumarineed ah denis behus oo ah madaxa baadhista warbaahinta ee behus info ayaa sheegay in shaki la'aan ay dowladda ukraine dhibaato kala kulmi doonto hakintan gargaarka maraykanka si kastaba ha ahaatee waxa uu ka walaacsan yahay in barnaamijka dawliga ah ee sida aadka ay ugu tiirsanaayeen ay barnaamijyadii ku xidhnaa dhibaato xoog la kala kulmi doonaan В нас головний, як це е, грант отримання.
hay-adda ugu weyn ee hesha gargaarku waa dowladda ukraine iyadooy matalayaan ururada bulshada ama uu gargaarku si toos ah dowladda dhexe ugu tago dor clain oo siyaasadda maraykanka aqoonu leh ayaa sharxaya in inta badan gargaarka maraykanku ukraine ka caawin jiray in dowladdu ay sii shaqayso waxaa sidoo kale la maalgelin jiray barnaamijyo dowladda lagula xisaabtamo clain waxa uu aaminsan yahay in dibufurista barnaamijyadan ay xoojin doonaan siyaasadda maamulka trump islamarkaasna ay xoojin doonaan dowladda ukraine Trump wants to uh, force Vladimir Putin to end his invasion of Ukraine.
trump wuxuu doonayaa inuu ku khasbo vladimir putin inuu joojiyo dagaalka ukraine wuxuuna doonayaa inuu gaadho wax isaga iyo kooxdiisa ay ugu yeedhaan nabadda xoogga lagu dhalinayo ukraine oo xoog leh ayaa arrintaasi furo u noqon doonta dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir seloniski ayaa faray dowladdiisa inay mudnaanta siiso barnaamijyada ugu muhiimsan ee ku tiirsanaa maalgelinta maraykanka islamarkaasna la raadiyo maalgelin kale oo laga helo gudaha ama dibadda dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa tilmaamay hirgelinta hoteelka iyo moolka casriga ah ee maalin ka hor uu dhagax dhigay inuu tusaale u yahay soo kabashada dalka islamarkaana la gaaray wakhtigii dalka la maalgashan lahaa haddaba dalka ma ka jirtaa marxalad maalgashiga caalamiga u suuragelinaysa in dhaqaale ay geliyaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah abukaate maxamuud shaafi cabdiraxmaan iyo aqoon-yahan cabdulaahi axmed shiiqow hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud shaafi
haddaan ku hormaro barnaamijkan aragtida aan ka qabo waxaa ila muuqataa inaan wax badan oo horey loo sheegay oo aan waxba ka fulin laba sababood labadaba midda koowaadee waxaan ogna mashaariic fulay oo shaqeeya oo hankii laga qabay ballamihii hore ee laga sheegay markii la dhagax dhigayey ka duwanaaday oo weji kala yeeshay markii uu dhammaaday midna waa mid kale oo aan ognahay boqolaal mashaariic oo intii la dhagax dhigo dhagax dhigaa uun wakhrkooda ugu dambeeyo labadaas oday waa labada aanan rabajada badan oo ka dhalinyaro ahaan uga qabin inaan aragno mooyaane qodobka saddexaad dalkii iyo xaaladiisa meesha hadda joogo waan ognahay hadda ma joogno meel dad intii mashaariic baa ladiin furi la yidhaahdo oo loo shido kuyaalo grina loo geliyo looga sheekeeyo khayaal waxaan joognaa xilli ay u baahan dadku waddo ay ku socon karaan iyo hubanti ay naftooda iyo hantidooda ugu sheegi karaan la tuso sababto waan ognahay isdiidada siyaasadeed ee dalka ka jirta meelaha la kala joogjoogo iyo qaabku dalku u yaalo ururada xarakigahe dagaalamaya imika shabaabku ay ugu horeeyaan kuwa kana daacish la ka dagaalamaya marka dalkeenu siduu hadda u yaallo isdiidiidada iyo ammaankiisu meesha uu marayo iyo faragelinaha laynagu hayo iyo xaaladda ku jira marka la fiirsho dad hadda maxaanku loo heesi karo loodhan karo mashaariic baa jirta iyo halkanay maxaan kasoo dumaysaa iyo halkanay ka boodaysaa xaalata barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij keliya lagu kambayn garanayo oo aysan kasoo muuqan caano badan iyo isku halayn badan shaafi waa mahadsan tahay haye soo dhowow markan cabdulaahi axmed shiikow
xaqiiqdii waxaa la joogaa waddankan xilligii la maalgashan lahaa weliba maalgelin bas maahane lagu dhiirigelin lahaa in dunida soomaaliya la tuso inay nabad tahay inay barwaaqo tahay inay qani tahay inay hodan tahay in laga faa'iidaysan karo haddaan nahay dhallinyaro xaqiiqdii waa in dunida la tuso soomaaliya inay soomaaliya nabad tahay beesha caalamka ee safaaradaha naga xalana ku dhex jiro in la tusaa meel ay degi karaan oo nabad oo barwaaqa ah waddankeena ka dhex jirto loo soo jiidayo naftirkooda inay dunida soomaaliya maalgashato hadalka ra-iisul wasaaraha soo jiidayna anuu cabdullah axmed shiigo waxaan u arkaa mid horumar u horseedaya dhalinta soomaaliyeed u noqon doono fursad iyo shaqo abuur wanaagsan iyo inay qayb ka qaataan horumarka socda waxaan leeyahay waddanka waa amni waan isku halayn karnaa waana la maalgashan karaa waxayna u noqon doontaa beri fursad kuwa hadda soo korayo kuwa hadda joogo kuwa dhalan doona ay fursad u noqon doonta waxaan aaminsanahay laba kun iyo soddonka meeshii loo gaaro soomaaliya oo soomaaliya hadda aan joogna ka bedelan inaan arki doono insha allah arrintaasaan qabaa cabdulaahi waa mahadsan tahay maxamuud shaafi waa maqashaa sida hadalka uu dhigayo cabdulaahi axmed shiikow maxaad kaga jawaabi lahayd haddooday ka taagan tahay marka qofku la maalgashi marka laga hadlayo maalgashiga waxaa asaas u ah waxaa la yidhahaa amni iyo iswaafaq ummadeed oo markaa meesha ka jirta haddii aan amni jirin kama hirgeli karo waxla maalgashi haddii ay isdiidan tahay ummadaas oo marka ayna xabadiba socon isdiidi iyo khilaafaad hugmaya jiraan oo la dareemayana cidna maalkeeda iyo hantiyeeda kuma aaminayso dagaalla meel walba ka horayaan xal iyo cid ku howlan oo hadda aan leenahay halkaa waa la galay oo waa laga guulgaadhay inaan arag tusaale dalku shan maamul goboleed iyo gobolka banaadir nidaamkiisa haddeer maxaanku lagu qeexaa shantii maamul goboleed iyo dowladdii isku aragti iyo isku siyaasad ma wada ah marka waan rabaa inaan isla sheegno xaqad isla taabanno dalkeennu maanta amnigiisu horta halkuu jooga maxaa iska beddelay xaaladdiisii hore in heshiisya gallay waa wax jira laakiin dagaalyadii iyo caqabaadkii ina haystay duwalka iyo caalamka heshiisyada laga gala marka laga yimaada gudaha aan soo galno in xaqada inanka soomaaliyaan u wada hadalay maxaa isbedelay waxbaa kor u kacay mise waxbaa hoos kacay maamul goboleedadii jubbaland waad ogtiin meeshay maraysay iyo xaaladeedii puntland iyo iyadana xaaladeeda meeshay maraysay waan ognahay shalay waa maqlayseen odayaashii iyo geed fadhigii galmudug iyo iyana meesha ay wax marayeen somaliland hore inuu ogeyn iyo meesha ay marayso soomaaliya isku halayn iyo maalgashiyo caalamiga ka dhici kara saacaddan aan joogno ilaa ay wax iska bedelaan ma odhan karno aragtidaan qabano waa mahadsan tahay maxamuud shaafi haye cabdulaahi axmed shiikow xaqiiqdii waxaan aaminsannahay aragtida ah in soomaaliya ay soo hagaagayso sanadihii u dambeysana qaraxyadii iyo daliilkii foolxumada ahaa caasimada ka dhici jiray in laga soo kabsanayo aan dareemeynaa taas markaan ku leeyahay cunuga marka uu dhasho ilaa uu ka ordaayo dhib iyo marxalad ayuu maraa inuu kaco kufo ilaa marka dambe uu cagiisa kaga istaago soomaaliya dhibay soo martay waa sax wadan soo burburay oo dagaal sokaya galay oo dhibaato aragtay soo maray oo laga soo dagaalamay wey laakiin in dowladdu ay samayso gacanna iska caabinta cadowga iskaga samayso gacanna ay ku soo kabta dalka waa waxaad laga shaqaynayo midnimada ummadda soomaaliyeed soomaalidu dunidu waxay ka aaminsan tahay in jamhuuriyadda soomaaliya federaal ay tahay waxaan aaminsannahay aragtida ah in dunida laga gado dadkeenna inuu dalkeenna inuu nabad yahay dadkeennana loo soo jiidiyo inay iyaga gacmahooda baahida uga baxaan inay iyaga shaqaystaan waxa fursadaha loo abuuraayo maalgashiga loo samaynayo waa dhalinyarta soomaaliyeed maadaama nahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dad dhallinyara aanah waxaa intaas loo samaynaa waa annaga waxay dowladdu u hardamaysana waa annaga waxaan aaminsannahay in maanta safaaradaha dunida ay noo soo dirsa safiirada dunida noo soo dirsatay in xerada xalan ay ku jiraan oo wax aada loogu xumaado anigoo tusin karno in waddanku nabad yahay dadku nabad yihiin ayagoo laga samayn karo fursado safaarad kastaahi safiir kastaahi safaaradiisa uu tegi karo sidana marka billi bayska la sameynaayo waddanka asoo lasoo kabaayo waxa waaye in la baraa dadka dunida laga gado waddanka inuu nabad yahay amni yahay hadalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana boqolkiiba boqol dhalinyar haddaan nahay waan taageersannahay waxaan ku taageeraynaa waxa waaye in fursad loo abuuro kuwa naga dambeeya waa mahadsantihiin labadiinaba maxamuud iyo cabdulaahi waxaan soo gaarnay gabagabada dooda maxamuud shaafi adaan markan ku siinayaa markaa fiirisa xaaladda dalka ka jirta iyo tallaabada iyo dhaqdhaqaaqa ee wadda dowladda maxaa is leedahay sida xalka uu noqonayo ama xaaladdu ay ku dhammaanayso dalkani faqri iyo baahi kama bixi karo ilaa dalka waxa laga soo saarayo la ictimaado lagu tiirsanaado oo dhaqaale ahaan iyo dheebsi ahaan labadaba macna loo yeelo sababaha looga saari waayena aynu isla wada ognahay sababa amni daraa'id inagoo saa og inayna marka ukuyaal cagaara isu gelino oon dhahno waxba kama jira dadka waxaasan u sheegayna dadka intayna wax u sheegayna wax isu sheegno waa aragtidaanu aan qabo waxaana webiyaynu leenahay aad aragtay dhul istaraatiijiyad saarta u yaal baynu leenahay maxaa ka soo baxa maxaase laga soo saari waxba kama soo baxan lagamana soo saari karo waxaan ognahay dadkii beeraha lahaa ee basaatiinta iyo maxaanku idhahay beeraha webiga saaran lahaa inay w f p ku qoodiso xeryo ku yaalla gobolladeena weliba siiba caasimada duruuftaas maxaa keenay sabab amni baa keenay dadkii noocaasa xeryay ku jiraan waa la qudiyaa w f p waa qudisa haddana waxaan xog ku haynaa inay mashaariicii ka go'antaysaan bilihii iyo sanadii u dambeeyey dadkaasina xaala khatara ay ku jiraan haddaad dadka waraysto oo aad og tahay dadkaasi sababa amni bay guryahoodii oga soo kaceen oga soo barakaceen qoysas u kala dhumeen kuwa u dhinteen kuwana u dhaawacmeen intaa markaan ognahay inaad qof kale u sheegto tiraa dalkay waa amni oo waa kani waxaan mana waa war aan waxba ka soconaynin marka taas waata soomaalinimadii innagoo si hoose u wada hadlayno kor markaan u baxno heshiisyada la gelayo maxaanku caalamka heshiis la gelayna waa sax waa gundhig laakiin bulshadeennan iyo jiilasha hadda nool waxa u noqon kara hanti inaysan ahayn baan anu rubaysna sababto asaa harubsalku ka tulmaamay meesha umaha asaaska ahaa ee in la sugo ee la saxo u baahanay waa dalka gudihiisa iyo dadka ku nool waa mahadsan tahay hayeeh cabdulaahi axmed shiiqow waxna waa wax shaksiya waxna waa wax dan guud ummad ka dhexeeya wa danta shaksigaa waxaa ka weyn danta ummadda soomaaliyada ka weyn waddanka inuu soo kabanayo marxalad kabashaa ku jiro waddankeenna amni yahay oo hadda laysku hadlayn karo dunida inaan barnaahay wax xumaanoo ka taagan haba yaraata ma jirto waxa waaye iskuma gelinayna okyaalo cagaara waxaan isku sheegayna wax xaqiiqda oo jiro soomaalida aan hadda aan joogno ilaahay subxaana watacaala nabaduuna siiyey nabadda aan haysanaahayna dunida inaan kula gorgortanahay waa wax sax dunida meel boqolkiiba boqol amnigeeda sukuur waa la dhahay ma jirto inta haysanaha ku gorgortamayna ganacsigu markuu isku soconayo hadda soomaaliya hadda meel ganacsi ka xayiran midna ma jirto waxaa xayiranahay dana shaksiga waxay yirihiin dadka danta shaksiga wata waxaa kala weyn inay fiiriyaan danta ummadda guud wax ka dhexeeya taasaan kula dardaarmayaa hadalkayga midda u weyn waxa waaye maalinta dooda labaad aan geli doono insha allah waxay noqon doontaa soomaaliya oo la maalgashaday qurux badan soomaalidan aan ahayn ee ka qurux badan ayaan dood labaad wada geli doonaa hadduu ilah yidhahda insha allah waxaan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo ka madaxweynaha adkeynaya insha allah biidnilah baari in soomaaliya nabad u horsiiyi doonto laba kun iyo soddonka meesha aan ku gaarno waxaa waa tallaaba tallaaba ku xigto jaranjar hal mar la boodahay ma jirto walaalkay waa mahadsan yahay hadalkayga intaasaan kusoo gebagabeynaya wabillahi tawfiiq
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay abukaate maxamuud shaafi cabdiraxmaan iyo cabdulaahi axmed shiikow inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo doodaasi noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharadsa samida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida ur kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy baybi ka jeesani adoy ur kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy ka jeesani wayway waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jab way jaraysaayo jeex ma ii noqon Aa, waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida heeskaasi uu ku luqaynaya fanaanka ismaaciil danan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo soo jiid